calaykum salaam waraxma magaagay xaafad walaal
naxaawi qaali xaafada suuqa xoolaha waayahay xaawaha amiin fayle hadhawaa barnaamijka kii dhawaaye maylin koola taliyo sadexoole sidaada oo dhan hamin lamid ee kala'aan cabdulaahi barnaamijkana ha ka dhawo barnaamijka horta maybaha oo jiiday sheekadii daruuf iyo dareen caanshaq iyo heestii abanweera bismillaah magac qalinta gudigalana maybaa loola taliyay uu ka si layaab leh anay haysato geekana fadaaintan idaacadda haladir laakin haynagaba wayti balse hadda qadka teleefonka in kuu qayb qaade mayb waa horta gabar saaxiibtay eed injeele iyo macnaha mayba yartay yar oo anis runaantii isla dhaqdaana ah isku xaafadneena iyo mayba yartay walaasha yarka sajeele saaxiib garab iise yartii marka cabdullaahi gabartas garaba fadaasi anin marka saaxiib walwalba anibakinsurun garaba kasiya insha allah eray yarka xaafadanka seedeeda qadka teleefonka kuwaay markan kuwaay beeray axmed ilbaabka siina macnaha sheeko oo qoofaday yaari qofka digida istaagi kadib aba sheekadii maybaa dhiiday may beeray walaalow gabartu siisee kajeel gabartaasna orolahayti jaceelkasana intaa sheegatay jawaabo qoofadeerino marka markaas kadib yarkii maybaa jawaab naqay walaal horta way beeray gabartaas jeceshe mambahan mambahan iyo yarino haye marka mayba yarahena jawaabtaana kasoo mayba horta aran anan muddo koo qarsi waayada ana kinsheeg fadaaya ena uuka kinhaayo ena geed kinhaayo oo kale yar en markamada tahay bandhig madan eri farxada en horta dareemahayo yarino macnaha marka insheeg markaan eri mayba yaray en horta ana qof kala majeli qof kala majeli waa abuuya yarino haye marka gabarti saxibtaatin yarti indesati yarti aan ansaadina maydale ana adiga jeelo oo kale marka qasidasay haysto markan loo basaday gabarti saaxibte inaan meelasayt anaan ku bahaa mise en yarti ana la qabsado taasay loola taysade en abanweerona taasa ku hasle waayadan maasanta xaawi qaali xaafadda suuqa xoolaha ee barnaamijka kula harirti weerow yaa ka wareeji doona mardhow dhegeystaha kale halow asalaamu calaykum wacalaykum salaam magacaya xaafadda cabdullaahi maxamed cismaan aadan xaaladda xaafadda mursal cabdulaahi maxamed cusmaan ee maxamed cismaan aadam maxamed cusmaan aadam waaye maxamed xaafadda mursal barnaamijka sana ku dheensatahay barnaamijka sabeelelangulsa haye maxamed eh, may wado owleba ou ka ila tali eh, ku qayb qaadaasa
saaba wayba qofka wayba dhibanaha daalka haday idaacadda geeraarka qaaday boqorsan mhm wayba barnaamijka dhibanaha jaalka geertay ku dhibila weerlaegtaase mhm gibira way boose dhaben jeele waayahay
wayjeelin mhm markan waybuhan walaayo
waayahay iyadaa mahadsanyi ee dhegeystahaas waliba isuna ee ha bandhigday ee jacayl dhibaato markaas isa ku kuhay ee gabar usajeeli magaalada baydhabo markaasa ee gabartaas roogta waayahay weerow baan ku wareejiyey isubay hor fadhi weerow haye ee xaawi qaaliya ka hormaraan oo weliba ee meeli iyo ee kuwaddii ee dhexdhexaadin jecel iyo erakorna mise ee walyaabo kale iyo kuwaday ama qalqaalo jecel iyo kuwadibiyaba ee seefta dhani iyo hambirantay leeri adiba ka jeeli saaxiibtaas u dhaaf runtii ee, haawo haawo qaali oo markii horena yeeda haytay qof oo saaxiibtiya ee, diratay oo ini jeceel iyo walaayaha in bandhig leeri laakiin markii yeeda oo ee, arinti hanjeedadina mayanka jawaabay ini haawo qaalidina tirshaaba usi jeeliyey ee runtii maybaa kala taliyay haawo qaali yeeda miisantoy ee, jeceelka usi yeeda anqablanka iyo naylan gabirtaan saaxiibtiya ee jeceelka usi ee, anqabtalankaas markiyada miisanta xaliidoy markun kiimeele ama ee, jeceelshay wiinyi yeesarta ini xaliidoo kala taliyaa
geeraarkani waxa uu ka hadlayaa saddexoole magaciisuna waa shiishowbax saddexoole sidaada oo dhanba ma waxaasuu ka dhigatay mise sadkuu noqday si xun u fasiradaada caanshaq ma sixir baa mise waa sun samaynta aad ku wado lamaanayaasha is-aaminay soomaaliyay la arka saddexoole abaseerimiyaa ugu wacana oo naga seera saddexoole ma ku saxnin sidaas si baa wax kaa ah aawi sadkaagi mise sidii sanab oo kale miyaad lamaanayaasha iska dhex istaagtaa nin yahow sadkaagiraadsho shiishowbax
yahay geeraarkaas saddexoole una inka maga tarnihi shukri ismaaciil yaa waliba ayaan ka tirgalay asxaabta owka saddexoolaha dhibahay ee qaar kumadeena iyo markaas ku awaadahayeen saddexoola dhegeystaha qaadka teleefonka hallo salaamu calaykum وعليكم السلام جعل أحمد كافي مرحبا عن نبي axmed kaafi iyada maasan tamar lamaad yaha nagati haddaa raadiga kii dheeraay ee xaafadda iyanka nagadoo maasan عاقد برجالة bardaale haye meylakoola talyahay owko weliba owkaad ubadda لما يقول الله أنا بدي حال والمود قلت له توني haye جئت بدي حال مود عشان أنا مود عشان أنا مراوي إن أبوك بطريق أبوك في أنا sido waa isku lubay afar waa isku lubay shangale maraay miya آه haye جئت أنا في الترافل أو أنا جئت واحد على الترافل
waahay idaa maasanyi axmed kaafi waa axmed ak oo nooweeri xaafadda ee suuqa xoolaha yahay kaasi isuna ee taladiisa ee fadaha intii ee microfonka raadiga warsan lahaa marsiiy bal arkaan hallo salaamu calaykum
calaykum salaam waraxmaan magaaga iyo xaafad walaal
waa salaamtahay jaceyl oo adiga iyo abaaweero iyo farsamo yaqaankeena adeer ah waa habbi oo ku sugan xaafadda caalamiin waayahay ilhaan hamiin fayl iyo hawada kool lahaa xaafadda caalami oo ka barnaamijsan ku dhaystahay Ee, si wanaagsan inta badan dhalinta ayay barnaamijka inta badan ay xiiseeyaan ee toddobaadka keliya ay kaleeyihiin waa barnaamijkana dhigtiisa wada hayaan haye
Ee, waa mahadsan tahay barnaamijka waxaa umalaysaa inuu isku dheelitiran yahay caawa qodobadiisana ay kala xul badan yihiin Een, waxaa ani ixiisa geliyay inta badan een, eh, faala laga faaloonayana actarka ee inta badan oo heer hindiya kaasaa ani inta badan aan taageeraawana ixiisa gelinayo Ee, waxaa umalaysaa caawa in eh, la talinka ay iska soo daba dhacayso qof walbo saameyn gooniya wixii ku saameynayo oo lagala taliyo baaweerona meesha oo noo fadhiyo mhm Ee, ani horta waxaa laigala talinaa inta badan horta jaceylka maba xiiseeyabo Ee, waxaan xiiseeyaa keliya horta een, qadaadicda jaceylkiina waxaa umalaysaa inuu musuq maasuq oo ku salaysan yahay haye taas ayadoo ay tahay ayaa waxaan dirisnahay odayaal fara badan odayaasha waa wada kaftagnaa Ee, inta badan markay arkaan hadiyo markay dhahan haa gacalkayga ayaa ugu jawaabaa haye ee waxaa u malaysaa jaceylka inuu tartiib tartiib oo dad u galay dhalinta keliya jaceylka ma wada hayso een waxaa u malaysaa oday ka mid ah inuu jaceyl ii qaaday ee maalin ee galab ee tahay ayuu ii yeeray wuxuu dhahay odaynimadana ha igu ciilin eena jaceylkayga iyo dareenkayga tixgeli markaas waxaan ku dhahay adiga asaagaaga la soco abti aniga waxaa u malaysaa inaa musuq maasuqayga u yahay qadaadiicda haye ee qadaadiicda haddaa haysatid waa kugu tixgelina saasay tahayna odaygana qadaadiic ma haysto jaceylna waa ii qaaday marka waxaan sameynaya ma garanaye abaweeroo loogu baahan yahay talada ugu wanaagsan inuu isi inaa odaygaaas jaceylka la wado ama inaa lacagteeda iskusii wado waayahay ilhaan iyada maasanto talada bal abanweerow yaa un wareejiye eh, sidii markaas sunku er lahay maadaama eh, aad erti eh, migalka jaabku ku hadalo bis yaa anina jaceyl markaas la sameeyo kor weerow haye
caadi ma ah cabdulaahi ilhaan habi ee maleeraha isaga runtii runta ku hadali horta haye inta badan bani-aadanka ee qaar ee sida gabdho maybaan badanyiin qaar fiiriyaayaan dhiniga ijaabka fiiriyaayaan iyo qaar markaasi yoona markaas fiiriyaayaan qofka ibni-aadanimadiis iyo daacadnimadiis maadaama ilhaan habi yadeerti ee dhinaga qadaadicda iyo fiiriya erti isla waqtigaasna miilahan kubahi ee qof qadaadicinan hayna haddana qof ede oday ena nagadi Haye.
ee runtii mayba erafaday ilaahanay haddii oo macnaha qadaadicdii ee, ansaxa waaydi ee oo dhankaas oday aha lawiin aha macnaha ilis ay ka deernaha kastoo qanciga ka erafaday tiidiya kalena maadaama xaafadda caalami ada deganta ee qeybogi oo horta dhinagun beesad un kataminaan hejiya degantaha waan un kunoogda ka erafaday raadinta qadaadiciga caadi ma ah, haye waay
jacaylka xajinta xilligu dhaxalsii xusuusta ka reebo wanaagaad u xiste hadeer xerinayso
ilhaan iyo weliba dadka markaas jeebka le ku hadalow jeceylka dadkaasna qaado weliba male heesatan intii saamangaya kaleta isla markaasna iyo taladiyo heestan asma loofka luuqaysa iyo markaas waa kulubasada doonaan dhegeystaha qadka halow halow
asalaamu calaykum وعليكم السلام مقايا حافظة maga waa maxamed cali macalin xaafadda waa rag iyo raaxo رفي راحو رفك رفك هيا howlalka jecela waa fiicana alxamdulilah محمد أوكا رفك سنة كنا إنسان ما يكون عصب barnaamijka maykoota tufeela gudumiisa walaalkay ما يودو كل كورة تلية ما دام هذا هايتي آه لن معلمي ديس جيل ذي إسلام مركز نهري إلى التلية كو قيب قاضي waliba loogala talay horta koodii ma ba jiray maclamaday هيا maclamadii intii jeelka iskuladii horta la talay jeelkii sheegmadii ويا هاي maclamadii markii jeelka inay iska dhiinay markuu sheekada biniinsoodka أها yana ilmaha galay sadexeeyey هيا iyo waliba markuu sadexeey ooga dhaxa galay mayl yarayay maclamadii ma yartay waa banti yar ma jir iskolka oo dhuur هيا با xiise anoo maalin duhur atay galay مهم.
maclamada noce markunta inkasheekayay kari oo meelo fasalka kadhigdayaan gali maclamada ay jiri markunku niu jibino هيا meeres maanku markas astadakileysa walanjarma megadari هيا aniga marku maclamada hiligahayn olol jir casiib waa idiri مهم.
bugda banaanka lahayn kafarja iskoolka dhuha duudino مهم.
abwan wero meerfad ogmay gibatariyaasi talata ay siyaasa erfadi بوقت تاع برانك تعلميها
qadaada midooda banaanka ku salaamada sheekada bacdii madoobeeda banaanka ku taal haye waayahay maxamed cali mandha anagada suuna bal dhegeystahan kala siiyoy halow halow
hello wacalaykum salaam magaaga i deegaanka
cabdiweli muxdiin xaafada hoose cabdiweli muxudiin xaafadda horseed cabdiweli ow kamele koola taliya xubinta ila tali
mayloo kala taliyanta gebir zaaid injeelada sanadkii laha dhaafi ha jeelati haye
markii sanadka cusub lamada kun tumiidatalaan dhawaadina ma yeertay xariirka mufadow haye
gibirtaas markan dawa kalay miskale iska dhaafeen jacaylka dhinigaa ku koya misri nija kowti
kowti dhinigee ku kooyay
waayahay iyadaa maasinyi dhegeystahaas horseeta noweeri iyo weliba dhegeystihii ku horeeyey mandha isuna xaafadda raf i raaxaa noweeri bal abaanweerow siyoy eh, qaabkii is- isuna ku eran lahay taladaas asxaabta codsadeen oo horta weerow intaa taladan dhiibana eh, saddex weel horta eh, daawile ah saaxiib saddex howlo daawadiis ee, sida horta canaanti shukri boos qaadado ay horta walba hay qaadato imale haye
saddex howlo daawadiisna sabar leyo haye
mar- markaan may beero faday ee, maxaan dhaha oo markaas buu isu jeeladay ee, maclamadiis Ee, horay baa aan- aan sheegnay tiidii kale mandhaan ku aajistay maclamada maclamada ma iyana meel yaraas ibni aadan layo ee, jaceelka haddiiba ko iyikoo dhab eh hor aan sii wadoy yeer lahay
kasto inkastoon ku caashaqay oon ceesh wadaagno calaf calaf calafeey calafole celiilkay alla calaf calaf calaf calafole celiil karin inkasto inkastoon ku caashaqay oon ceesh wadaagno calaf calaf calafay calafon la celikay calaf calaf calaf calafan la celi karin wayil ciil alla ciil iswaan odhan calooshayda shayda maan gelin calooshayda maan gelin inad cadho la hooyatee la hooyatee inad cadho la hooyatee Dhegeystaha la weydis, miya
والعيل الله عيل اسمان ورن على الشيدة شيدة ما نقلن على الشيدة ما نقلن ينبعر الله يتين له يتين ينبعر الله يتين waayahay weligay alooladey magelina intii aada dharaf la hooyi tiyari cabdihani eed iyo eed iyo heesas naftarka insaameti dhegeystaha kale ee qadka teleefonka ka jara ee xubinta ilaah tali ku qayb qaado halow halow
Halo.
asalaamu calaykum Waalaikum salaam.
magaaga iyo deegaanka saaxib Maxamed Cumar Ibrahim Xaafad Tawfiiq.
magaaga inkanaga doo maadsan
Maxamed Cumar Ibrahim Xaafad Tawfiiq.
xafada tawfiiq maxamed oo kumeyl koola taliya xubinta ila taliya oo welibaada kugu qayb qaadaasa
Waa gabadha jeeli gabadha siisina waxay dhaalaha jacaylkan shaagdada waa isjiid.
ka diidi miya Haa.
waayahay ama anshaagati maysa ka erti markaad anshaagati
Waa jacaylka kelimada ka korleeyeen.
hayee
Eh, kumaarantaada gabartaas
maya.
waayahay bal abwaan weerow yaa markaas ka wareejiye oo isuna xubinta ila tali uu ka asxaabta eh, kula taliyahay eh, jacaylkii weliba dhibaatada dhallinyaraduusa ka haaya migal iyo bilaanba dhegeystaha kale ee qadka teleefonka ka jara halow halow
Hello, salaam calaykum.
wacalaykum salaam raadiga isku gaabi magaagii deegaanka
Waaw, magaagu waligu waa Cali Xasan Cabdi. Xaafadda Horseed.
waayahay cali oo kuma wad
Aan walaalan dhaha kuu jeedinaa walaal sheegaay.
haye may taageersanta marka
Naaba taageertani naab.
jacayl dhan akorjed miya
Jacayl walaa rabmaa ku jiraan.
waayahay minku kale naacib ku hadala doogna iyada maasanta haddii uu ku dadka jacaylka bukaanka le ayaa ku hadalaynaa dhegeystaha kale halow halow halow
Salaamu calaykum.
wacalaykum salaam magaaga iyo xaafadda Aadan Cumar Dheere tuulada Karuurada.
raadiga sugaabi aadan tuulada koron roogisaana ku dhahaysaa meel ku cusub Safaylalan ku dhuwaysaa ka salaamay Cabdullaahi Abiin farsamayaqaanka iyo abwaan weero.
waayahay koo qaadni saaxib unuuna
Haye barnaamijkan oo ranguda gaala barnaamijkiisu dhan bay iska dhisi tirnaayaan male horta.
haye
Meladhaaysa dhalinyarta aan tuulada Karuurada oo dhan hasa jeedaan ka eray xamaasada ku keysan oo dhan.
haye
Een dhankaan jacayl een dhankaan doodobana bandha kabeneew jacayl een badan yahay
jecela ka haya haye
marka saanaan bandha kobana kasoo haysana haye markaan arag ugu nahay goorta hariita markaad aragtoo banahaas miya nahe nahe nahe haye astaamoo jaceylku marka haa haye
marka abwaanka iyo kulugtali u faday waayahay uu kuwa wada jaceyl dadkii jaceyl ku wada awaadahay dhegeysta ee horseed hanoweeri weliba erey weerow ee gabaryaa jeeradi gabarti markiana bandhigdi jaceylkiina oo diiday weliba ee ma uu aqbalna dhegeysta kale ee koronrooga hanoweeri deegaanka leerowna weliba isleeya gabarya jeela waaba ha bandhigkada waaysan dadka haddii waa bandhigkadeenba an waaba bandhigkada waaysan markaan argoona ee wadnaada galoweyeraasa micnaha astaamo jaceylka lakakasow iyo wadnaada galoweyeraas no cabdulaahi baydhow dowka ay isjeel cabdulaahi ay isjeel baydhow haye war isku hehelahayle haye Eh, runtii eh, lankan oo horseed oo gibirtaas eh, batatan ba- bandhikade oo haddana eh, yeeda diidi eh, ma beerfadayha horey eh, ina eh, dad badanaa dad oo fikradaas amal qabo aragnay Eh, aan ku quursatoy aan sabar haddii marba jaceelka daacad ay guuliya deerasa Eh, lankan ha ku hadali kurowrooga usuna may ba erafadayha wadna fufurti fanqal mooda soo walaaga banaaka dhakoytiyada kale Eh, may ba jarayha geerarka gaaban oo hadda ku hor ana maranto antaan ku eray marayo dudumaha raanta maka fiigaas tugeer may lika dumul ku kuusa min duliro qayle maka fiigo wadnaaday gulowtiya diin soora lagu dhiige ewal saas eh Aye.
hadda wadnaas gulowtiya maadaama aan hadda koro roogo uu ku dhiigayn Aha.
gulowle ay gurnaha walaaji bandhigdoy waayahay
miyaan hodanay ku xooli karaa xaqiiqa dhiga xishood mudana xumiya xila iyo xalaal ku habboon xanuunka jacayl xisaab ma laho tartaaxiisuhu xad kaba dhaafiyo xanuunka jacayl xisaab ma laho tartaaxiisuhu xad kaba dhaafiyo cadaan kugu xiray xiskiyamaan ee miyaan xaas kale xabiibi dhaha oo aan xaas kale cayaati dhaha waayahay xayaatii xabiibi xaas kale erayeer iidla dhegeystaha kale halow halow
halo wacalaykum salaam magaagii deegaanka saaxib
xaafadda ulwadaag xaafadda hol wadaag magaagana cabaas cabaas meelkoola taliya oo weliba oo ku xubintaada kugu qayb qaadaas ila tali
gabara jeele
hayee
wayba jeeladaysnatan qofkii hadda bille kalaal maraay hayee
wayba fadhay in biloo kala talay gabardaas mala hadalna
sagaal maalin baad la jeelamiyaa gabartada marka
isku iskoola in waan mala hadalna hayee
ardayda fadhaay kabkagaad ilaahay baran waa ka noo baraysay
waayahay cabaas bal fiiriyo isuuna talada weerow isu ku siiyo maadaama uu is ari sanadkan cusub ee labada kun iyo toban iyo lita oo geeka bele siyeedka maraasi iyo gibir siyeedka soomaalmud jeceelan hay bal ee jeceela la eray mise xiisi la eray waan weerow iyo ku jawaab doon dhegeystaha qadka telefonka jar bal ku hormarsiiyey ee halo salaamu calaykum halo وعليكم السلام ولا المقاية حافظة مقاية كان يضو ماسن فردوس حافظ وابري اتكيكي كورنقات فيلا هذا لا تديد نوذ ديجيدا سالن كلنا ساوي وابري وكم يكو عصب ما يبا دولة كورة تالية فردوس هاي نمبركي بالكو قاضي او كوريكي بالكو بلو ضاي ميا هايه adina kuriirka maku maaranta eedan jeella waayahay fardowsiya talada iyo weliba dhegeystiya ku horeeyey ee markaasi suuna gabriyaa siyeed maamud jeela usileeyey oo weliba beriyey dhaarsana sidaan haka bandhigada lahayeen leeyey weer waye runtii cabdullaahi haddii marba teleefon intii lasku qaado lambar kale laku qashaha islamarkaasna lankii markaas bad wal isdugadeenba dhatilakuo galaay markaa calaamiyaa oo may bahabehay bacdaa dhuugsoti ama teleefonkaaga dhuugso waleero habahadoon tiidii kale farduusay meel eraa use sidii aad marka horeba xiriirkan dhistay haddana xiriirkan kale macnaha dhatunku bii korta hoogsoy mar walba niida dhiirigeli inaad walaag calabka aad helaas galbiga geli tiidii kale cabdulaahi isana daakin shaay bahdhow ay isjeel siyeed beri jeceela wala iswarsano jeceel isku dhaaf calaamooyinka jeceelkana haata mea
sadriga kutaba halkan kugu soo haykeli waxaan ku sabaa sabaa xasuus qalbiga samraya ku suga maankiyo sadriga kutaba halkan kugu soo haykeli waxaan ku sabaa sabaa xasuus adoo iga maqan sanado salkaanu dhigaxdiga samiyo milguhu gayaan xubbiga siyaatigeli
waayahay qayboogi dambe ee barnaamijka meko cusub iyo weliba xubintay la taliya haslideerni dhegeystaha ee qadka teleefonka halo salaamu calaykum
wacalaykum salaam waraxma magaaga iyo xaafada saaxib xamsa cabdinuur abdulan kasoo yeriso xaafada horseed cabdullaahi nuur aadan eejeedan salaamta xamse miya
aa yeriso yeriso xaafada waayahay xamse yariisow ee saaxiibka barnaamijka horseed saalan ku dhegeystaha meko cusub owka
sayl abdullaahi haye xamse owka ee bukaanada jecelka kumid a taa oo weliba talada la siiyahay
eed iyo eed cabdullaahi mar badan inaan idaa dhahan bahasidee laakiinse fursad yabaay maahaye Uu ka fursad ahay le. haye
cabdullaahi horta wa- aniga jecelkeygii oo
mhm
gibiro marka jeelado haye
gibirtaasoo jecelkayna sheegadi yeedina way waxaana mila manila wejijana ku dareemahay iniga i jeela haye
marka jecelka meeliyo waxu gareereera dhamayahay maahaye jacaylka shaagati haana maykale mayna maykale miya ha anigana wayba dareemahay iniga i jeela dhata laka dhata haysata markaa dhiita
ha yaa dhata haysata haana male mayana male ha marka jecelka meeliyo waxu gareereeya marahay taasaan indaas kali falaayo buwaanwerow xilliyadii aan kuhumahay jacaylka iyo marahay xamse waayahay dhegeystaha kale ee qadka telefonka jarabal firiyoy halo how
halo salaamu calaykum calaykum salaam magaaga deegaanka
maxamed xaafad tawfiiq xaafada tawfiiq maxamed saalan ku dheheysaa meeko cusub
kastaan haye may wado oo kala koola taliya
hal gabadho jeelay jeelati
maagdhabi haye
maagdhabi ma yarto waxba ma yarna way ku aamusiba haana male jawaab mayana male miya
waanama dhoqolhomule sheekada xamsu haye eedaa maasanta maxamed maxamed tawfiiq anooweri iyo weliba xamse oo horseed anooweri isla sheekadoo iyo haysata gabarya jaceyl qaaden gabartay jaceylku weyn bandhigadi haa mayle mayna mayle meelin kuxumaatiyo badda lamnuskala kugu jira weer waye cabdulaahi haana miile ma ka jarta mayana miile ma ka jarta kalnagadow kalay badani oo kushaan iska day sida haa mase maya lama to ku kaxasoo la fadhi saas ها kale horta magaca xaraf haa sidilayo maya na afaro bilaantada marku may baanbaadaan afar haraf iska dhawaangayo sidil arago oo maya ah haa le side eh yama bal iska dhawahay maya oo afar haraf eh marka sideed ay ka adoy miya sidid hay qaado ee rafada bilaantan dhegeystaanka dambe ee qadka teleefonkiya fiiriye farsamayaqaanka imbaagaha iyo weliba le xilliyadii ee gabagabada barnaamijka la hadeeri waayahay dhegeystaha qadka teleefonka bal fiiriyo ee aanka dambe halo halo وعليكم السلام مقا يا حافظ ولاد حبيبي وحافظ توفيق يا برامجك كويرايتا حبيبي أو ملك ورتل يا وده هيه هيه اها حبيبي مدام codkeygi kan igaabay ee meelo inka muhiimsan sheekadan in qabay yarka walaalka ayaa weliba jeelatay gabar haye gabar saaxiibta haye haye haye haye waayahay xabiibada maasanta ee fahmi sheekada weerow xabiibo tawfiiq yahna ubeerta weliba yeelata ee kuri ee ilmaadeer anayaa weliba ee jeelatay gabar saaxiibtay eh ku dib ee sidii jecelyo kumidoogi lahayaa ku tali waan ka guulaysidii ku gadaalnay oo jecelyo meel feylan maro iyo weliba bahay kurii baadii ku koy oo gabartiri lee weykii dare ayaa marka xabiibo lama dhina- lamada dhinaba ku obsadayta too saaxiibtee oo iyon obsadayta iyo weliba walaalkiyo oo jecelje ee jecelje iyon obsadayta
runtii cabdulahi wayba ogaada jirnay dad ee qurbo ku koyo oo jecelku hoogow laakiin baadii dhulkay cusub macnaha cabdulahi adduunya isbedeliniyo jaceelka jaceelka adkasaasi ma awal isbedelsa walkin sheega uu ku bahan lakin ka nagayaas cabdulahi beledka beledkii aa garanaysa ma aha miya beledka beledka adkasaasi ma awal jaceelka jaceelka adkasaasi ma eh cabdulahi haye haddii oo maana qurboo laku kooyay intuu iyo adgulaasi hala laha gadaday neef gaale laha gadaday jeceela la dilahay saabi ranti isbedeli haye marka xabiibo laakiin maadaama iyada markaas haddee lama dhirdabsaaru amarka nagadahayta kula taliyadoy saaxiibtiye mase ee, qofkaas oo in adeershe ee sidii horumar shooha ah mase oo guuliyo ee an horseetoy wal alla wali qoran mase lamba magif ah
surbacaadka caashaqa ma ku saama liisha saqda dhexe habeenkii miyaa lagu miyaa lagu salaamaa surbacaadka caashaqa ma ku saama liisha saqda dhexe habeenkii miyaa lagu miyaa lagu salaamaa jiifka maad ka salaashaa xagga sare ma eegtaa surmigii adoo qaba adoo qaba surmigii adoo